galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaanaysa washington
waa maalin isniin ah oo bisha sebteembar ay tahay siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna galabtana aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay inuu taageersan yahay mowqifka waddamada sacuudiga iyo imaraadka dowladda koonfur galbeed waxay mas-uul ka tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummaddan deegaanada ka soo jeedo sida aad la socotid ummaddan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ama ay joogaan dadka soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato waa dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelannay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya fawziye yuusuf xaaji aadan oo ka hadlaysa go'aanka ay qaar ka mida maamul goboleedyada ka qaateen xiisadda qaliijka wixii cilaaqaad lala yeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaane waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe weeyaan dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf waxaan u arkaa qalad waxaan u arkaa qaranka dembi laga gelayo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu sheegay in maamulkaas uu taageerayo go'aankii xulafada sacuudiga ee ay xiriirka ugu jireen dalka qatar bishii juun war-saxaafadeedkaas ayaa lagu sheegay in sacuudiga iyo imaaraadka carabta uu xiriir soo jireen ah soomaaliya kala dhexeeya oo ay ka mid tahay dhaqanka iyo ganacsiga war-saxaafadeedkaasi ayaa lagu eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya go-aankii dhexdhexaadnimada ahaa ee ka qaadatay xiisadda dalalka khaliijka waxaana maamulka go-aankaasi uu ku tilmaamay mid aan wax talo ah laga siinin maamul goboleedyada war-saxaafadeedka maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda ay dalabtay in muddo la siiyo si ay u soo baarto cabashooyinka ay maamulada qabaan waxaa maamulka uu sheegay in maadaama ay wakhti ka soo wareegatay xilligaasi ay koonfur galbeed ahaan aysan haysanin dooq kale oo aan ahayn in imaaraadka carabta iyo sacuudiga ay ku taageeraan dagaalkooda ka dhan ah xaagjirnimada nooc kasta oo ay tahay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi islamarkaasina ay go-aanka arrintaasi ka gaareen ay ku taageerayaan
hogaamiyaha sare ee dalkaasi iiraan ayatullaahi cali khamenei ayaa waxauu sheegay in iiraan aanay dhig u dhigi doonin xoogsheegashada iyo naqdinta maraykanka ee heshiiskii nukleerka ay wada seexdeen dalalka quudaha waaweyn ee dunida oo uu ku jiro maraykanka sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hore waxaa u naqdiyey heshiiska isagoo ku hanjabay in uu baabi'in doono waxaana markaasi heshiiskaasi uu ku baaqayay in iiraan ay faraha ka qaado barnaamijkeeda nukleerka ah oo loogu bedelo in laga qaado cunuqabataynta dhaqaale iiraan ayaa waxay sheegtay in tallaabo kasta oo dhanka qaldan loo qaado oo lagu sanduleynayay iiraan ee arrinta la xiriirta heshiiskaasi ay falcelin kala kulmi doonto iiraan sidaasna waxa uu khumeene u sheegay mar uu axaddii la hadlayay saraakiil buliisa madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa waxaa u soo ambabaxay maalintii shalay ahayd new york si uga qayb galo shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in ay ka hadlaan hogaamiyaal badan
xarunta duufaanta la socota ee maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in duufaanta ay kasoo tallaabtay martinic iyo weliba dominic goor dambe oo xalay oo isniin ahayd iyadaoo usoo dhaqaaqday meelaha laga cabsida qabo in ay saameynta xoogana ku yeelatay duufaantii irma dhowaantan oo laga yaabo mar kale inay tanina ugu darsanto xarunta la socoshada saadaasha hawada maraykanka ayaa waxa ay sheegtay duufaantan oo loogu magac daray maria inay ku socoto boqol iyo konton kilomitir saacadiiba ayna usoo dhowaanayso jasiiradaha leward islamarkaasina dadka wax saadaaliya ay sheegayaan in laga cabsi qabo in ay sii korarto duufaantaasi waxyeeladeeda berri oo talaado ah ayaa laga cabsi qabaa in sidoo kale ay soo gaarto duufaanta dhul horleh oo ku yaalo jasiiradda u dhexeysa karebianka iyo badda atlantic oceanka deegaanada lagu magacaabo saint kits iyo nevis iyo meelo kale oo ku dhodhow iyadoo sidoo kalena digniino iyo cabsi laga qabo dhulka maraykanka ee deegaanadaasi ku dhow iyo jasiiradaha british virgin islandska lasoo jeedinayo durbaba
sida aad warkaba ku maqlayseen maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay in uu taageersanyahay mowqifka wadamada sacuudiga iyo imaaraadka carabta ee xiisadda ay kala dhexayso wadanka qatarkaasi oo ama tallaabadaasi oo aan waafaqsanayn go-aanka dowladda soomaaliya oo dhexdhexaadka ah xiisadda koonfur galbeed soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in go-aankaasi ay gaartay dowladda federaalk ee soomaaliya lixdii bishii juun aan lagala tashanin maamulka koonfurta galbeed iyo dadweynaha ay markaasi saameynayso haruun macruuf oo washington jooga ayaa go-aankaasi waxa uu ka wareystay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga ee koonfur galbeed soomaaliya xilligaana ah kusamaha madaxweynaha ee maamulkaas mahadsan tahay warqadda aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan koonfur galbeed ku nool waxaan go'aansanay inaan raacno dowladihii wanaagga iyo caawinta soomaaliya ku aanbaxay sidaa darteed dowladda waxay soo saartay go-aan lagu taageeraayo arrinka dowladda imaaraadka iyo sacuudiga isbahaysiga lagu taageeraayo marka go-aanka dowladda koonfur galbeeda sideed ku gaadheen sababtoo ah waxaad ogtihiin inuu khilaafsan yahay go-aankii mowqifkii hore u qaatay dowladda federaalk dowladda koonfur galbeed waxay mas-uul ka tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummaddan deegaanada ka soo jeedo sida aad la socotid ummaddan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ama ay joogaan oo dadka soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato waa dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga sidaa darteed dowladda koonfur galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda wixii dantooda unbay ka shaqaynaysaa marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka koonfur galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda khaliijka dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka sida aad la socotid ummadda soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin sacuudi carabiya iyo imaaraadka waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee soomaalida meesha uu nooga yimaado marka soomaalida waa inay raacdaa wixii ayada danteeda danta soomaaliya oo arrimaha dibadda difaaca muwaadinnimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xil saaro dastuurku uu farayaa dowladda federaalku inay go-aanka iyo awooddaa leedahay mowqifkeedana way sheegto waxay dhahday dhexdhexaad baan ka noqonaynaa waddamadaas hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa maxaad ugu ixtiraami weydeen dowladda dowladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay laakiin dalka waxaad og tahay wuxuu galay heer federaal heer maamul goboleed de maadaama dadka ugu badan oo soomaalida ee deegaanadaas dadka soomaalida ay danahooda ku jirto maamulka koonfur galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas waa gartay laakiin waxaa lagu heshiiyey oo koonfur galbeed puntland jubbaland galmudug hirshabeelle dowladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiiyeen isku raaceen oo hannaanka dowladeeda hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dowladda federaalka maxaad u khilaafteen sida aad la socotid maamulka puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta soomaaliya ay ku jirto la raaco annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arrintan waxaana aragnay dadka deegaanadan kasoo jeeda ama ummadda soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ay ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raacayaan aragnay sidaa darteed dowladda go-aan ayay qaadatay dhinacaas unbay raacday marka qodobka afar iyo kontonaad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dowladda dan kama gelaysaan dowladda waxaa laga rabaa inay ku shaqayso danaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan inay talo badan ay siiso maamul goboleedyada arrimaha markii wax laga samaynayo annaka haddee danta dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno waa inaan u shaqaynaa dadkayna iyo dalkayna waa gartay laakiin qodobka konton iyo afraad haddaan ku akhriyo waxa uu qorayaa in awoodda arrimaha dibadda difaaca muwaadinnimada lacagta ay iska leedahay dowladda federaalka soomaaliya saasuu qorayaa qodobkaasi marka dowladda ma waxaad leedahay danta ma hayso dadka koonfur galbeed sidaas miyaad leedahay annaka waxaan u aragnaa dowladda inay ay u janjeersatay ama in loogu daneeyo qof shaksiya in dhinac qadar loo janjeero annaka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed dantooda waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan marka haddii maanta dastuurkii aad jebiseen koonfur galbeed ahaan qodob ka mida dastuurka aad jebiseen oad ku xadgudubteen taasi miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u bannaynayn inay iyaguna dastuurka jebiyaan sidaa hore la socotid koonfur galbeed uguma horeyn in ay soo saarto warsaxaafadeed maamulka puntland ayaa ka horreeyey maamul goboleedyaduna waxay u dhisan yihiin dadka deegaankooda waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisan yihiin waa gartay laakiin waxa soomaali oo dhan dowladda soomaaliya u soo qaaday maxaad ugu qanci weydeen maxaa gaara ood idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan gaar u istaag ma ahan arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay sacuudiga iyo cimaaraadka waxaad la socotaa dadka ugu tirada badan ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed waxay ku sugan yihiin dalka sacuudiga si loo fiiriyo dadka danahooda maamulka koonfur galbeed wuxuu go-aan ku gaaray inuu raaco dhinacan waa gartay dhowr jeer waxaad sheegtay ummadda koonfur galbeed ayay dan u tahay arrintani goormaad ummadda koonfur galbeed afti ka qaadeen oy go-aankan inay idinku raacsan yihiin ay sheegeen
sax waaye afti aan qaadnay ma jirto laakiin mas-uuliyadda maanta dalka dadka deegaanada ka soo jeeda annakayna saaran tahay insha allahu aftina waa la gaari doonaa dalkoo dhan ba afti ma gelin waa garta go-aankan hadda aad gaadheen maamul ahaan madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aad soo saarteen ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa waddamada dibadda imaaraadka sacuudiga iyo waddamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dowladda dhexe sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobolada soomaaliyeed annaka dowladda imaaraadka iyo sacuudiga waa dowlada dalkan iyo dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay ma aaminsanin inay wax wiiqayaan ee waxaan aaminsannahay in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka soomaaliya waa gartay laakiin markay labadaas idiin sinmeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga waxaa idinla culays badnaaday imaaraadka iyo sacuudiga taas waa iska caddahay annaka dowladda qatar haddee adigana waa iska og tahay dadka soomaaliyeed sacuudiga iyo imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan qatar ka helin annaka qatar waxaan u aragnaa in qof gaara loogu daneeyey arrintaas laakiin waxyaabahan aad danaha gaarkaad sheegaysa miyaysan ka muhiimsanayn in waddanka soomaalida uu mid ku wada hadlo uu mid ahaado dhib iyo dheef uu dowladdiisa daba istaago garab istaago dalka federaal waaye dowladda ayadaa laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleedyada ayadaa laga rabay markii horeba
kaasina wuxuu ahaa xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga ah ee maamulka koonfur galbeed xilligaana ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi wuxuuna u warramayey haaruun macruuf haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ahna wasiirkii arrimaha dibadda foosiyo yuusuf xaaji aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay go-aanka maamulada ay ku garab marayaan go-aanka dowladda dhexe ee federaalke soomaaliya ee qaadatay fawsiya yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ka hadashay go-aankii ay dowladda soomaaliya etoobiya ugu dhiibtay cabdikariim muuse qalbidhagax oo ka tirsan jabhadda o n l f waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle ayaana ugu warantay magaalada muqdisho runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan lehi inuu yacni arko dalkii oo iska wada horjeeda aaraa'dii dowladda dhexe mas-uuliyaddii saarayd ee ahayd ee dastuurku siiyey qodobka konton iyo afar oo ah qodobadaas hadda qoran nin kastoo ay guddiga dastuurka hadda xuquuq dheeraada siiyeen dowladda qodobadaas oo ah afar waxaa ugu horeeya ka koowaad u yahay go-aamada arrimaha dibadda maamulkeeda dowladda dhexe iska leh wixii cilaaqaad lala leyeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaane waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe weeyaan dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf waxaan u arkaa qalad waxaan u arkaa qaranka dembi laga gelayo in dowladdii marka ay dowladihii ay la midka ahayd ay garab istaagto in maaragtay la dhabar jabinaya mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysaa laga hortegayo waxay ay tiri waa gobolkii afraad hadda dowlad goboleedkii afraad waxaa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo iyo xiriirka caalamiga midna sax kuma aha dowladana in lagu gafo oo kolba laga hor yimaado macnihii waxa weeye waa wax laga shaqaynayo oo dowladda iyo dalku inaanay hore u soconinee la furfurayo oo kolba meel lagama dacawareen lagu hayo saasaan u arkaa maxaa kaga aadan dowladda dhexe faragelinta dowladahan carabtu gaar ahaan imaaraadka sacuudiga ay ku hayaan gudaha soomaaliya horta dowladaha hadda ishaya ee qatar iyo afarta dowladood ee xulafada ah xaaladoodii waa lagu dhex jiraa kuweyt baa si daacadnimo ale ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah maraykankii baale annaga anaguna idin dhexdhexaadinayna jermany waa maqlayseen france madaxweynihii france shalay wuxuu yidhi waa maqlayseen meel fiican bay maraysaa heshiisiintoodii iyagiibaa dad walaala ah weeye dad ku wada jira jinsiga weeye waa dad aan kala maarmin waa dad arab leagui ku wada jira marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaalla waa siyaasado hoose oo iyaga ka dhexaysa marka waxay soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay sida mowqifka dowladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku ammaanan tahay dowladda soomaaliyeed ixtiraam badana north africa oo dhan baa ka mid a ta kale madaxweyne waa kii masar tegey aad baa loogu soo dhoweeyey aad iyo aad baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen kama ay xumaanin mowqifka soomaaliyeed way ku ixtiraameen sidoo kale sacuudiga waa tii wufuuddu isaga daba noqonaysay marka waxaa weeye imaaraadka dad aynu saaxiib nahay oo muddo dheer aynu xidhiir lahayn weeye oo ina caawin jiray oo soomaali badani ku nooshahay oo xidhiir fiican inaga dhexeeyo marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga u hayo maxaa la gudban dowladda dhexe soomaaliya dowladda soomaaliyeed inay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhex bikoos waabay heshiinayaan dadka faragelinta lagu haya maamuladu go-aana gaarayaan oo ka imaanay dowladda carbeed gaar ahaan imaaraadka iyo sacuudiga faragelinta ay dowladahaasi ku hayaan dowladdu waa inay protest ka bixiso waa inay u sheegto waa inay tiraahdo waxyaalaha de wixii internal affairska ama arrimaha iyaga gudaha ah waxaan jecelnay in nalagu ixtiraamo odayaasha dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha kaana bikulli ixtiraam aniga tale ahaan iyo intii kolleyba aan ka gaadhay maqaam dowladeed experiencekan yeeshay waxaa weeye ma arag meel dowladihii hoose ama goboladii dowladaha kenya oo kale ka soo qaad iminka gobolka wajeer dowladda dhexe ee kenya go-aankay gaadho gobolka wajeer kama hortegi karo ma odhan karo waa ka horjeednaa ama dowladaasi mowqifka qaata mid ka duwan micnihii waxa weeye waa la kala googo-aya dadkii waa kala socdaan waa la kala diraya marka waa in dadku ay wacyi taas waa inay dareenkaas u yeeshaan lagana hortaga arrimaha caynkaas xog ogaal baa tahay siyaasi baa tahay dowladda muddo ku jirtay dowladda soomaaliya adkaysimaheedu wuu yaryahay waa dowlad tabaryar dhowaan waxaad ogtahay nin la yidhaahdo qalbi dhagax baa dowladda ethoobiya loo gacan geliyey doodo weyn baa ka dhashay ilaa haddana maanta ugu dambeysa guddigu baarlamaanka u saaray sidee bay kuula muuqata go-aankaas
qalbi dhagax shaksi weeye hase yeeshe ee wuxuu ka soo jeedaa waxa weeye laambad sii yarayd oo sii baxaysay oo dhowr boqol oo ilaa toddoba sideed boqol oo sannadood halgan soomaaliyeed from wakhtigii ajuuraanka wakhtigii axmed gurey wakhtigii sayidkii seven seven wakhtigaa dheer ka soo jeeday soomaalina dareenkeeda waxaa kiciyey tarjumadda ay dareenkaas qof xornimo doona hase yeeshee kililka shanaad degdo go-aan bay gaadheen dadkaasi waxay yidhahdeen waxaanu nahay dowlad gaara waa idinka maranay soomaaliya xaqiiqatanna development badan bay gaadheen oo meel sare ayay marayaan hadda warshadayntii bay galeen dariiqyadii iyo biyihii iyo laydhkii markay gashadeen marka waxaa weeye qolo waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay haddii qalad dhacay guddigaa maanta la saaray qaladkaas wuu soo saari doonaa ciddii mas-uuliyadda qaadaysa taasaan qabaa laakiin in maaragtay in la gudbiyo aniga shaksiyan aniga qudhaydo ilama toosnayn markii hase yeeshee eh hadda dowlad jaar aynu nahay iyo dad le annaga mowqifka iyagii waa caddaysanay taasina waa meesheeda marka meeshan waxaa weeye labada miisaan baa isgarab socda halgankaana in indhaha layska tiro ma aha waxaa weeye soomaali muddo in badan baa kusoo dhimatay in badan baa hadda danqanaysa oo leh maxaa ay sidaa ugu dhacday waxaanse kusoo ururinaya arrinkaas dowladda soomaaliyeed ee yar ee curdunka ee toostay ee kacaysa iminka kufaakacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo loo maaragtay looga hortago qalbi dhagax ma aha waa kale laba arrimood qalbi dhagax go-aanka waxaa ka gaari doonta guddidaas laakiin ma qabo in dowladda lagu jaanis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacday waxaa ku hoos gudboon arrinta onlf oo kale marka waxaad aaminsantahay inay tahay onlf aniga personally fawsiya ahaan ma qabo inay shaksi wuu noqon karaa argagixiso isago laakiin jabhadda xoriyadoonka ahayd qaarna banaan way kala jabeen qaarna gudihiibay galeen oo way way maxay ahayd la heshiiyeen dowladda etoobiya oo dhulkoodii bay dhisteen oo horumar bay gaadheen qaarna weli dabadday taagan yihiin oo waxay leeyihiin xorriyadoon baanu nahay anagu annagaa iskayaga iyo taqriir masiirkayaga iyo iyo self ama yacni go-aanka aanu shakhsiyadda annagaa leh annagaana go-aanka gaadhayna i believe labadaba in lagu ixtiraamo iyagaanay tahay in ay ka heshiiyaan oo ay arrinkooda meel saaraan because dagaal joogto ah iyo duulimaad joogto ay dan uguma jirto mustaqbalkooda umaadsantahay
taasi waxay ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya iyo wasiirkii arrimaha dibadda fawsiya yuusuf xaaji aadan oo u waramaysay waryaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaleend leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington hooyada ay ka geeriyoodeen shan cunug kadib markii dab uu qabsaday aqal cooshado ka samaysnaa oo ay barakacyaal ku ahaayeen xaafadda farjano ee magaalada kismaayo ayaa sheegtay in shantaasi carruurta ah ee ka dhintay ay guriga uga tagtay waxaana ay sheegtay hooyadaasi in dabka guriga qabsaday uu ahaa mid uga soo gudbay deriska ilmaha dhintay ayaa waxaa da-dooda ay u dhexaysay kii u weynaa oo ahaa siddeed jir waxaana u yaraa laba jir hooyo faadimo middeerow guray ayaa iyada iyo mid ka mid a ehelkeedaba waxay u warrameen zahre cabdi axmed oo haatan ugu welisaa meeqa ilmoodaa kaa dhimatay faadumo shan xaggee jirta marka ilmahaaga dabka u qabsanayay dhaardhaqaar
waa gartay marka maxaa dabka uu ka bilowday deg meeshi daraskayaalkila ku soo baxe xaafaday ma aha gurigaaga ma ahene darisku ka soo baxay Mm.
waxaad iga warantaa maxaa kuu badbaaday marka ciyaalkaagii ciyaalkay kulli kulli waa dhinta waa gartay yaa hadda kula jooga oo kuu imaaday oo ehelkaaga ah walaalkay kulli waa jooga hooyadayna waa jooga ma ii dhiibi kartaa walaalkaa halo magacaa walaal xasan maxaad u tahay gabadha ilmaha ka dhinteen faadumo gabadhii waxaa waaye ilma eed ilma abti ilma eedaan nahay waa gartay marka waxaad iga warantaa meeqa caruura ayaa ka geeriyootay shan aruuray ay ku go- ay ka gooriyootay haye marka ilmaha meeqa jiraa u weynaa ka geeriyooday meeqa jiraan u yaraa sideed sideed jiraa u yar side- side- sideed jir sideed jiraa uwan laba jiraa oo u yar inta hal mar dhimatay aha waa gartay ayada een, xaggee jirta markii ee, waxay ii sheegtay in dhaqaal ay jirta hadda een, codka yaraayon ka qabtay dabcan si rasmi umaysa hadli karin taas ayaa keentay inaan adiga kula hadlo marka waxaad iga warantaa ee, ilmo maxaa u haray qoyskan qoyskan waxaa u heray urudkiisa u heray waxa u jirtaa ee goshay u jirtaa waa gartay meeqa jir waay Eh, laba iyo toban jir waaye haye aabbaha carruurta dhala aawe caruurta waxaa waaye waa saddex saddex baah waaye saddex baa saddexda baah laba eh, saddexda ilmo maanahani ay ka geeriyoote waa saddexdooda maanahani hal caabo eh, caabo aabahooda maanaha gooni waaye labadan kalena maanahani way kala caabo waaye marka ilmaha hadda geeriyooda ee shanta ah shantaba kala bahbahay ahaayeen kala ha aabbayaal kala duwanaa dhalay laakiin isla hooyadan faadumaa dhashay ha saddex sad- saddex saddex caruur saddex caruur waxaa waaye aabahooda gooni waaye labana waxaa waaye a- aabahooda maanaha way kala gooni waaye waa garta marka ma joogeen aab ma joogaan aabbayaasha dhala ilmahaasi aad ii sheegta hadda ee saddexda bahda kale ah ee hadda dhintay hal aabbo yaa u jooga halkii kalena way maqan yahay kan kalena goshow jira waa gartay marka bal waxaad iiga warantaa inkastoo i faadumo ii sheegtay dab dariska ka imaaday ayaa ilmahayga ee waxyeelada u geystay sida dabkaas uu kusoo gaaray gurigooda bal sharaxaad iga sii haddaad wax kala socotid kollay dabkii markii oo maanahani oo saas oo maanahani dhacaya annaga ma joogin laakiin meelaha dhow dhow yaan joognay markaas sidii oo dabkii maanahani aan soo fiirinay sidii oo maanahani oo xaaladii maanahani ay ay ayna siinaya dabki waxaa waaye gabadha markii oo shaqo aadaya ilmaho ilmahiisi maanahan raashinay u karina eeda karsan dabkii way diminaa shaqa markaasay aadaa ilmaha maanahani guriga maanaha saasay ku hera ma garat marka guriga cooshada miyuu ahaa nooc u ahaa gurigooda gurigooda waxaa waaye teendayaashii oo maanahani oo kahootiga waaye marka waa xero dadka barakacyaasha ay ku jireen ayay ahayd dalxiiska dushiisa ku taalo sa fiican ilaa iyo haatan hooyada xaalkeeda bal iiga waran sida ay noqotay hadda in yar inkastoo ila hadasha haddana waxaan ka garan karay xanuunka haya marka bal waxaad iiga warantaa hooyada xaalkeeda sida uu yahay hadda hooyada haalkeedani way fiican tahay laakiinse maanahani weli waa waa way dhibhaytahay waa dhibhaya eed kollay dadka maanahani way imaadaa kollay qof walba maanaha sidii hadda ad aad sheegaysaa oo kale maanaha ay imaanaya sidii hadda aad sheegaysaa oo kale ay ay ku sheegale waxa kale oo zaa'id maanaha aan aragna maba jir
taasna waxay ahayd hooyo faadumo middarow guray oo shan caruur ah oo ay dhashay ay ugu dhinteen kadib markii guriga ay ku noolaayeen uu dab qabsaday waxaa kale oo ku jiray waraysiga mid ka mid ah ehelkeeda waxaanay u warramayeen zaare cabdi axmed
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli v o a washington ayaad nagala socotaan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xayla maryam waa hayle maryam desaynlin ayaa waxa uu ka hadlay rabshadihii dadka badan ay ku dhinteen ee gudaha dalka etoobiya ku dhex maray qowmiyadaha soomaalida iyo oromada wuxuuna ku tilmaamay inuu ka xun yahay qalalaasaha dhex maray dadka rayidka iyo khasaaraha ka dhashayba sidoo kalena labada madaxweyne ee labada kilil ee soomaalida iyo oromada ayaa iyaguna dhankooda ballan qaaday in ay xiisada soo afjari doonaan islamarkaasina ay ka hortegayaan wax dambe oo soo cusboonaada haddii ay dhacaan sahre ciidla nuur ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan noo haysa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xayla maryan dasaanli waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay isku dhaca dhex maray dadka shicibka ah islamarkaana uu tacsi u dirayo eheladii iyo qoysaskii dadkooda ku waayey qalalaasahaasi in ka badan laba bilood ka socday xuduudda u dhaxaysa oromada iyo soomaalida wadadega dalka etoobiya rabshadahaasi ayuu sheegay inay labada dhinacba kaga dhinteen dad aan waxba galabsan oo aad u badan waxaa kaloo uu sheegay inuu amray ciidamada dowladda federaalka etoobiya si ay u sugaan nabadgelyada meelihii diriirtu ka dhacday islamarkaana ay u soo celiyaan xasiloonida deegaanka iyo kala dambaynta ra-iisul wasaare dasanli wuxuu geesta kalena wacad ku maray in dadkii mas-uulka ka ahaa rabshadahaasi sharciga la hor keeni doono isagoo hoosta ka xariiqay in cid kasta oo ku lug lahayd colaadaasi cadaaladda la hor keeni doono isaga oo ku eedeeyey inay dalka etoobiya geliyeen marxalad deganaansha la'aana dadkaasi oo uu sheegay inay ka mid yihiin kuwa warbaahinta uu isticmaalayay kicinta amaba sii hurinta colaadaha u dhexeeya labada qowmiyadood madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa isaguna dagaalkaasi ku tilmaamay waxaanay hore dhaqan iyo caado toona ugu lahayn labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromaduba
ከዚህ በፊት በአንድ አካባቢ ግጭቶች በሚነሱበት ጊዜ የተወሰነ በድንበር አካባቢ መፈናቀሎች ይኖሩ ነበር። ግን በሶማሌ ክልል ውስጥ ውስጥ የሚኖሩ ከተማዎች በስጋት ገብቶ አያውቅም ነበር።
waxaanu aragnay rabshado aanay soomaalida iyo oromada midna dhaqan u lahayn waa caadooyin dibadda kaga yimi etoobiya waxaannu aad uga xunnahay dilalka loo geystay dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan waa inaannu ka wada shaqaynaa sidii aynu u soo afjari lahayn qalalaasahan ee aynu dadkeenna ugu soo celin lahayn xasiloonidii iyo nabadgelyadii dadka dhibaataysan iyo guud ahaanba gobolka geesta kalena madaxweynaha ismaamulka oromada leema magarza ayaa wax aad looga xumaado oo laga qoomameeyo ku tilmaamay dhacdadii dadka badan galaafatay ee ka dhex dhacday soomaalida iyo oromada በግፍ በንጹሐን ዜጎች ላይ የደረሰው ግድያ አለ። በሶማሌ ወንድሞቻችንም ላይ በኦሮሞ ቤተሰቦቻችንም ላይ ይሄ የደረሰው አሰቃቂ ግድያ እጅግ ያሳዘነን ሁላችንም የምናወግዘው እኩይ ተግባር በወዲያኛ ወገንም በኦሮሞዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ የሚሆን በሶማሌ ወንድሞቻችን ላይ የተፈጸመው ግድያ ግለሰቦች ወንጀለኞች waa wax si qoto dheer looga qoomameeyo oo laga xumaado in dad aan waxba galabsan la laayo kumanaan qof ayaa la barakiciyey labada geesood ee oromada iyo soomaalidaba si aan loo aabba yeelin ficilkani maaha mid lagu yaqaanay soomaalida iyo oromada midna iyo guud ahaanba dalka etoobiya waa inay jirtaa cid mas-uuliyadda arrintan leh oo cadaaladda la horgeeyo oo lagula xisaabtamo waxay geysteen waa inaannu si aada u shaqayno si aannu u joojinno rabshadaha labada gobolba dagaalkan dhex maray soomaalida iyo oromada wadadega dalka etoobiya ayaa in ka badan laba bilood soo taagnaa hase ahaatee waxaa si muuqato looga war helay toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa la sheegay in labada geesoodba dad aad u tiro badani ka dhinteen balse mas-uuliyiinta dalka etoobiya ee dhacdadan ka hadlay may sheegin waxa ay colaadda labada qowmiyadood u dhexaysaa ay salka ku hayso
aad iyo aad bay u mahadsantahay sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halka aad ka dhagaysanayseena waa la-aanta afka soomaaliga ee v o eda
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobadeedan kusoo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii ciyaaraha iyo qaar kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu sheegay in maamulkaasi uu taageerayo go-aankii xulafada sacuudiga ay xiriirka ugu jireen dalka qatar bishii juun war-saxaafadeedkaas ayaa lagu sheegay in sacuudiga iyo imaaraadka carabta uu xiriir soo jireen a soomaaliya kala dhexeeyo oo ay ka mid tahay dhaqanka iyo ganacsiga war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay go-aanka dhexdhexaadnimada ee ka qaadata xiisada dalalka khaliijka waxaa uu maamulkaasi go-aan ku tilmaamay mid aanan wax tala ah laga siinin maamul goboleedyada war-saxaafadeedka maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda ay dalabtay in muddo la siiyo si ay usoo baarta cabashooyinka ay maamulada qabaan waxaa maamulku war-saxaafadeedkaasi ku sheegay in maadaama ay waqti kasoo wareegatay xilligaasi ay koonfur galbeed ahaan aysan haysanin dooq kale oo aan ahayn inay imaaraadka iyo sacuudiga taageeraan oo ay la saftaan dagaalkooda ka dhanka ah xagjirnimada nooc kasta oo ay tahayba sida lagu sheegay war-saxaafadeedka isla markaasina ay go-aanka arrinkaasi ka gaareen ay ku taageerayaan mashruuc biyo oo ay iska kaashadeen unisef iyo maamulka puntland ayaa markii ugu horreysay dhuumo biyo gaarsiinayo kumanaan qof oo ku nool magaalada boosaaso si looga fogaado cabitaanka biyaha ceelasha gacanta lagu qodo oo ay ka dhashaan sida badan cudurro badan sidoo kale waxaa mashruucaasi ka faa'iidaysanayaa dad barakacayaal ah oo ku nool xero ku taalla boosaaso oo tiradoodu ay gaarayso kun iyo laba boqol oo qof oo biyo ka helaya wakiilka unisef ee soomaaliya stephen lowrier ayaa waxa uu sheegay tallaabadani inay tahay mid hore loo qaaday loona baahan yahay in dhammaan qoysaska iyo carruurta si fudud ay u heli karaan biyo iyadoo la gaarsiinayo boosaaso iyo deegaano kale oo ka tirsan soomaaliya
xarunta duufaanada la socoto maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in duufaanta ay kasoo tallaabtay maria lagu magacaabo martin iyo weliba dominic goordambe oo xalay a isniintii ahayd iyadoo usoo dhaqaaqday meelaha laga cabsida qaba inay saameynta ku yeelato mar kale oo horey ay ugu dhufatay duufaanta irma dhowaantan xarunta la socoshada saadaasha hawada maraykanka ayaa sheegtay in maria ay ku socoto boqol iyo konton kilomitir xawaare dhan saacadiiba iyadoo usoo dhowaatay jasiiradaha lewed islamarkaasina waxa ay saadaasha dadka saadaaliya hawada ay sheegeen in laga cabsi qabo in ay soo kororto duufaantaasi berri oo talaada ayaa laga cabsi qabaa inay soo gaarto duufaanta dhul horleh oo jasiiradaha caribianka iyo badda atlantic oceanka inta u dhexaysa ah
garoonka duuradaha ee magaalada laascaanood ayaa waxaa la sheegay in saaka wax diyaarada aanay ka soo degin kadib muran dhanka canshuuraha oo soo kala dhex galay ganacsatada qaadka iyo wasaaradda maaliyadda ee somalilan ee gobolka sool sida ganacsatada qaadka ay sheegeen ganacsadaasi ayaa waxay sheegeen in cashuuraha lagu kordhiyey sida uu v o eda u sheegay maxamed ducaale xasan oo ka mida kuwa qaadka keena sababna ay u noqotay taasi in garoonka diyaaradda aanay imaanin wax diyaarada joojinta qaadka ayaa sidoo kaleeto waxaan wax ka weydiinay usuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka sool maxamuud axmed maxamed cabdikariim olol ayaana warbixintan noo soo diray ganacsatada jaadka ka keenta waddanka kenya ayaa maanta laascanood wax jaada ka soo dejin garoonka magaalada laascanood ganacsatadan ayaa sheegay in cashuuro lagu kordhiyey sida uu v o a u sheegay maxamed ducaale xasan oo ka mida ganacsadaasi murankan qaadku maanta u imaan waaya arrintan qaadku maanta u imaan waaya waxa dhacay shalayto ayaa tacrifad cusub qaadka lagula soo kallahay oo ah waxaan qaadku iska bixinayn taasoo ahayd lacag dhowr iyo toban kun oo doolar gaaraysa boqol iyo konton kun boqol iyo konton milyan oo laana boqol iyo konton milyan oo laanana maba taalo magaaladan waxaa kaloo jirta gobolkan degmadan annaga meel tukaraq la yiraahdo konton kilomitir jirto degmadan laascaanood ka tirsan ayaa cashuur cashuurtan dowladani doonayso mid la-eg oo puntland naga qaata hadda waa isku gobolkan waa isku degmadan baa laba cashuuroodoo isla-eg lanaga qaada
diyaaradihii qaadka iman jiray ma ay iman gaar ahaan diyaaradda qaadka idinka keeni jirta waa lanaga joojiyey si otomatikal ahaana oo aan ahayn joojiya baa lanooga joojiyey qaadkii shalayto wuu naga wada cadaaday shan saacadood buu yaalay meel bannaan horta garoonkan lanagu cashuuraya waa meel bannaana bagcagis baa la dhigay shan saacadood buu yaalay mid kale oo sidaa noqda dee maba aana keeni karayn otomaatikal ahaan buu isu taagay waxaa jirtay marka hore heshiis waxaad ku ahaydeen inaad qaadka magaalada laascanood ka dejisaan canshuurahana aad bixisaan marka hadda waxaa la leeyahay canshuuraha la kordhiyey bay diidan yihiin ganacsadan qaadka keenaysa bal ka waran arrinka ma diidanin ma diidanin mana diidano laakiin waxaanu diidannahay dee lacagtaanu qaadanay qaadka ku iibsannaha lanagu cashuuro joojinta jaadkan aan ka degin garoonka diyaaradaha magaalada laascanood ayaa ayaanu waxaanu wax ka weydiinay isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka sool maxamuud axmed maxamed qaadka maanta magaalada laga joojiyey maaha mid annaga gaar ahaanna khuseeya maaha mid aanu joojinay maaha mid wasaaradda maaliyaddu joojisay maaha mid aniga ka isiduwa ahaan gobolka sool aan joojiyey waa mid ka timi ganacsatada qaadka keento ayaa joojisay qaadka laakiin annagu waxa keliya ee aanu ganacsatadana dhex maraa waa cashuuraha qaadkuna muddadan iminka dambe ee qaadka galbeedku joogsaday qaadka miirooga minbari ilaa galbeed wasaaradda maaliyaddu waxay go'aamisay in qaadka la cashuuro ayaa loo sameeyey saddex doolar iyo badh in kiilooga lagu qiimeeyo maaha cashuurta dadku si khaldan bay wax u turjumaan waxa weeyaan qiimahan saddex doolar iyo badhku waa value qiimihii shayga lagu qiimeeye weeye cashuurtu way ka yartee waa laba doolar mudday imanayeen diyaaradaha qaadka keena marka markay hargeysana ka degeen laascanoodna ka degeen miyaa isbedelkaasi keenay dhanka cashuuraha qaadka hargeysa ka degaya ka laascanood ka dega waa isku mid xagga qiimaha xagga cashuurta in isku wey la mariyo oo ay hal nidaam wada maraan ayaa dowladda iyo wasaaradda maaliyadduba goosteen qolada qaadka keenta laascaanood oo markii hore dowladdu ay naasunuujinu samayn jirtay waxba qarin mayno oo qaadkooda si gaara oo maaragtay aada u latifan loogu cashuuri jiray ayaa maadaama qaadkii wada miiroo noqday dalka markii hore marmarsiiyaha aanu iyaga ugu qiilsamayn jiray wuxuu ahaa qaadka hareeriga ee xaggaa ka yimaada iyo miiroogu way kala duwan yihiin naasunuujintii waa laga baxay laascanood weriya waad ka warhaysaa badeecadaa yimaada bariis baa yimaada sonkor baa timaada daqiiq baa timaada cashuurta laga qaadaa ten bercent maaha ganacsatadu waxay ku doodayaan in gaar ahaan kuwa magaalada laascanood ay deegaanada puntland geeyaan oo laba cashuur ay ku dhacdo marka dhinaca sharciga laga eego badeecad kasta oo dal soo gasha halka ay ka degto hadday puntland ka degto cashuurta puntland baa ku leh hadday somalilan ka degtana somalilan baa ku leh laascanood ayaa ka duwanay deegaanada kale ee jaadka itoobiya uga iman jiray iyadoo horeyna diyaaradahaasi oo ay ga degi jireen uusan jirin jaad kale oo ka imanaya dhanka itoobiya cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o eda seenab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa wado dadaalla dib lagu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horreysay taariikhda oo dhowaan soomaaliya ay ka mid noqotay hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso mise tahay wakhtigii ay dib u soo celin lahayd howshii dalxiiska waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya maxamed cumar geedi wasiir hore oga tirsanaa dowladii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaandhiirane waxaan ku horeynayaa maxamed cumar geedi soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso amaba dalxiis loo yimaado
jawaabtayda waxay tahay waa u diyaarsan tahay soomaaliya in lagu dalxiiso waxaan isleeyahay in ogolaansho ee noocaas ay soomaaliya hesho lafteeda ayaa waxaa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dowladihii isdaba joogay ee soomaaliya ayna ugu dambaysay hadda dowladdan hadda xilka hayso waxaan isleeyahay jawaabtayda waa haa waana aad baan uga faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka dowladda soomaaliya abwaandhiirane soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska ma tahay wakhtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arrintan ex xildhibaan aad iyo aad buu mahadsan yahay laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo saynabay waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horaysa shaqo aad iyo aad u weyn in maanta loo yimaado soomaaliya dalxiis hawl badan baa ka horaysa waxaanan odhan karnaa soomaalida waxay ku mahmahdaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa tabaryarina way isula dhacdaa ninkii wadani ahee dee wadani qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecel lahay in soomaaliya dalxiis loo yimaado baahida soomaaliya ka jirta aad iyo aad bay maanta ma garanaysaa baahiyo kalaa ka badan oo waa secondary needs weeye haddii la eego primary needs maaha dalxiisku marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa haddana anigu waxaan leeyahay saynabey shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horaysa runta markii la sheego in maanta soomaaliya dalxiis loo yimaado waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
aada u mahadsan tahay abwaankana waa soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin waxaan is leeyahay in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraaso caalami ah in dad yimaadaan oo dad dalxiisyaal yimaadaan in yani principal ma lagu dalxiisi karaa soomaaliya dalxiis diyaar mu tahay jawaabta waa haa waa dareemi karnaa meel hantuusan amnigeeda fiicnayn in haddana dalxiiska ay dadka dhihi karaan ma maxaa maanta dalxiis looga hadlayaa laakiin waxaan is leeyahay in la ogolaado waxay uga fadhidaa soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana meelo badan oo amnigaa jiro mad muqdisho keli anaan fiirino maaha meelo badan dalka from ras casari ras camboni waxaan leenahay bad aad u weyn waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiisa kale aan nooceeda laga helin waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiisa mudan soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yacni dhow laakiin si guud waxaan isleeyahay arrintaasu inay guul weyn oo la gaari ay tahay abwaandhiirana waad dhegaysanaysaa dooda maxamed cumar wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ee ay soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey ay horseeday in soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay adigu isbedelkaasi miyuusan kuwa muuqan
soomaaliya alxamdulilah meel fiican bay maraysaa laakiin mana diidan in soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan shimbiro wild life badan inay soomaaliya leedahay hodan ku tahay waan la socdaa webiyo badan maraan meelo badan oo qurux badan maraan laakiin waxaa su-aashu tahay saynabey war dhulkii ma maamushaa dowladubaa su-aashu halkaasay ka taagan tahay nabadgelya ma ka jirtaa for example shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo ma garanaysaa jubbooyinkaba ma haysataa dowladdii oo ma maamushaa qofkii dalxiisayay ma dayuuradbu ku dalxiisaso dhulka dushiisa in lagu dalxiisa lama rabo hade haddii taalada sayidkaiyo ilaa guriga hooyooyinka lagu dalxiisa anugu warumahayo laakiin anugu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha soomaaliya oo dowladii dhulkii gacanta kuma wada hayso amniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi kara boqolkiiba konton baan anugu odhan lahaa
waxaad og tahay dalkan hadda wuxuu ka soo kabanayaa waxyaabo badan baa isku mar dhacahayo dalkan wuxuu ka soo kabanayaa dagaalo sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaagii nabad dalka wuxuu ka soo kabanayaa dowlad centraala federaalism buu u gudbayaa marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajiyaan dadka soomaaliyeed aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi brisbali waxaan maxay ku yimideen ma awoodna ma ku habboonnahay oo maanta yacni dad u qalma ma nahay in waddankooda dalxiiska caalamiga lagu daro jawaabtuu ahaa aniga ka eega mahayo berri mayaa la dalxiisayaa ma meeshaas shabaab jooga ama meeshaas xagga si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisaan ka mid nahay horena waan u sheegay dowladda inay waxyaaba badan oo culays ay haystaan amnigan insha allah haddii ilaahay qadaro waxa weye waa la sugi doonaa sidanna wax ahaan maya marka waxaad leedahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee amniga iska kaashanaya amniga la iska kaashanaya weliba hadda waxaa jira meelo nabad ah gobolada waqooyi baa kamid ah oo hadda doorasho ka dhacaysa oo one man one vote ka dhacaysa waxaa kamid ah gobolada waxaa kamid ah maxaa la dhihi jiray caasimadaha maamul goboleedyada waxaa kamid ah xamar adduunka waxyaabaha hadda dhacayana meel kasta meel walba ayay ka dhacaan habeen hore awood maysay london bay ka dhaceen oo meelaha uu magaysay ay ka dhaceen waxa ka dhacay baad ogtihiin baris iyo darada ugu dambeysay barcelona wax ka dhacay marka la fiirin mahayo ayadoo waxa dhacayaan haddana waa la dalxiisayaa waa la hagaajinayaa nidaamkii dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinaya wasaaradda waana soo dhaweynaya shaqada ay qabteen oo kumaasin haddii aan dib ugu laabto abwaan dhiirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo khayraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indha xiran yihiin baad leedahay maya dadku maanta ma fahamsano waxyaabo kalaa lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsanya qof waliba wuxuu isleeyahy naftaada seedu dabartaa talow maxaad samaysaa xaggeed wax ka barataa mustaqbal dhallinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kalea lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta de waxaanan u malaynayaa maanta sidii ruuxu beribaa waxaa jirtay annagu waxaan dhigan jirnay dugsiga sare ee beeraha afgooye baabuurtaanu fuullay waxaanu aadnay meesha layaa jawhar waanu ku soo dalxiisnay shugarkenbaha ama qasabka yaa nala soo tusay kabacdina shimbir nooc kamida ayaa haddana naloogu sheegay jubbada hoose kismaayo baa laga sii ambabaxaya british forestry project baa berigaa maamulayay ma garanaysaaye fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkii baa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facilitigaas dhallinyaradu ma haysato ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yar didsan yahay waa la yar naxsan yahay indhaha la yar taagayaa marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahayd gabagabada doodan isla soo gaarnay marba haddii soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta ee dalxiiskii waddanka maxaa tallaabo looga baahan yahay maxayse dadka ku kasban kartaa amaba ay ku soo jiidan kartaa maxamed cumar geede
macnaheeda ma ahan in ay dowladda keliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan iyo deegaan ballaaran oo dad badanna ku nool yahay sidaa og tahay hadda maanta soomaaliya waxaa ka jira maalgashi not inay dad cadcadaan kaliyaha ay yimaadaan oo aan fiirsano sax maaha soomaaliya waxaan leenahay kumanaan diyaasbara ah waxay sameeyeen maalgashi aan horey looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiraday buu la mid yahay waa la samayn karaa ayagaasa samayn kara dowladda ku caawin karta just dowladda waa waa waa inay regulationka u samaysa dadka ayagaa samaysanaya waxooda wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdinle baan leenahay just waxaa looga bahan yahay dowladda inay regulationka sharciyadii iyo nidaamkii ay dowladda dadka u samayso dadka ayagaa keenaya maxaa la dhihi jiray ammaankii ayagaa keenaya dalxiiskii ayagaa may hadda waxaad muuqata mar farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa iyo meesha ugu dambayso hoteelada laga samaynayo iyo ganacsiyada laga samaynayo iyo dalxiiska iyo maxaa la wa kastoo ku habboonaa ee dad lacag ka soo geli lahayd waxaweye waxaa samaynaya ummaddii soomaaliyeed ee- ee khibrado badan la yimid ayagaaba dalxiis noogu filan adigoo soo koobaya abwaandhiirane ee gabagabada doodan waan isla soo gaarna amnigii ha la sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal amnigii horta ha la sugo oo amnigiioo maxaya boqolkiiba boqol ah kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa kolkaasaa arrimo badan laga hadli karaa kolkaasaa waxaa laga hadli karaa shaneemooyinka in la furo kolkaasaa waxaa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo kolkaasaa waxaa laga hadli karaa baabuurtii oo halkan intay ka baxdo ee la leeyahay boosaaso boosaaso oo la leeyahay maxaanku idhaahdaa garoowe garoowe oo la leeyahay maxaanku idhaahdaa gaalkacyo oo la leeyahay baan ku idhaha baydhaba oo la leeyahay baan ku idhaha jirib jirib la leeyahay marka dee markaasaa laga hadli karaa laakiin haddii aan intaa la samaynin hadda wixii laga hadlaa uun waxay noqonaysaa uun wax iska madadaalo aho si dhib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin bay u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska keliaba wadankoodu ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaalo badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeennu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba nibaa beri murmay saynabo markaasuu mid yidhi war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaa saynabay wasiirka iyo adiga iyo anigu maanta haddaynu gaari qaadanno oon damcna inaynu soomaaliya ku dad- ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaan idin weydiiyey bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakahaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kaameraad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kalaa ka sokeeya markaa waan isla ognahay haddaana kuba sii kalax tegin hadde magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo tolow ee dee taas lafteedii baan isweydiin karnaa intaan kuba laba loo gudbin xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay maxamed cumar geedi wasiir hore uga tirsanaa dowladii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaandhiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
doodaasi xiisaha leh ee dooda gaaban seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysa haatanna kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha iyo waryaheenna maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee b s g oo goolal aanay lahayn ku badisay lukaku oo shan shan ku bedelay iyo weliba natiijooyinkii toddobaadkan qaar ka mida horyaallada qaaradda yurub hadiise aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta everton waxay kaga badisay afar gool iyo waxba ciyaaryahan romeo lukaku oo ay kooxda kubadda cagta ee manchester united ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee everton ayaa kulankii ugu horreeyey ee kooxdiisii laga soo iibsaday la ciyaaray ciyaaryahan lukaku ayaa shan kulan ilaa iyo hadda u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa uuna shantaa kulan dhaliyey shan gool oo mid ka mid a daqiiqadihii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa uu suuro geliyey kooxdiisa kubadda cagta ee manchester united No restraint in the celebration of the former Everton man. Business is business. He has to do his stuff for Manchester United.
kooxda everton ayaa qaybtii hore ee ciyaarta u muuqatay mid iska celinaysay kooxda kubadda cagta ee manchester united hase yeeshee daqiiqadii siddeetanaad markii la gaaray wixii ka dambeeyey ayaa waxaad moodaysay in kooxda dhinaceeda laga baxay sidaasina kulankii saddexaad oo xiriir ah ayaa looga badiyey kooxda kubadda cagta ee everton kulamada kale horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ajaleeco ee toddobaadkan la ciyaarayna waxaa ka mid ah kooxda crystal palace gurigeeda southampton ayaa hal iyo bar kaga badisay huddlesfield town waxaa hal iyo hal bareejaha ay la gashay kooxda leicester city ee liverpool bareejo taa lamida banley ayaa ku celisay newcastle united labiyi hal waxay kaga badisay kooxda stoke city watford gurigeeda lagula durduriyey oo manchester city ayaa lix iyo bar kaga badisay ciyaaryahan aguero ayaa saddex gool oo ka mida kuwaasi dhaliyey sbarmajaal biyon eber iyo eber waxay la gashay kooxda westham united tottenham hotspana tirataa la-eg swansea ayay ku kala tageen halka chelsea iyo arsenal ay iskula dhinaca dhaceen eber iyo eber barbaro ah waxaana arsenaal ay ku ciyaaraysa garoonka stanford bridge oo dad badan ay saadaalinayeen in ay guuldaro kala imaanaysay ha yeeshee kulanka intaan u bilaabin ka hor macallinku waxa uu ka tegey oo aanu ciyaartoyda koob iyo tobanka garoonka gelaysa aanu ku darin wiilasha diiday inay saxiixaan heshiiska ay arsenal kula joogaan si ay usii dheereeyaan waa sanchez iyo uzele walow ciyaarta qaybta dambe lagu soo daray ciyaaryahan alexis sanchez waliyaalka dalka ingiriiska waxaa wada hogaaminaya kooxaha manchester city iyo manchester united dabcan waa labada kooxood ee dariska isku magaalada ka dhisan mid saddex iyo toban dhibcood ayay leeyihiin everton a f c banmouth iyo crystal palace ayaa halka hoose fadhiya dhinaca kala horeynta ee horyaalka dalka ingiriiska waddanka faransiiskana kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa magaalada baris kulan adag kula yeelatay kooxda kubadda cagta ee leon ciyaartan oo dabcaana si weyn loo sugayey marka la eego labadan kooxood ayaa waxaa laba gool iyo ebar ku badisay kooxda kubadda cagta ee b s g labadan gool ayaan midna aanu dhalinin mid ka mid a ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee b s g waxayna ahaayeen laba gool oo tareeta ah waxaa qaybtii hore ciyaarta oo eber iyo eber ku dhammaatay kadib markii laysku soo noqday gool oo tareeta ah iska dhaliyey ciyaaryahan marcelo oo daqiiqadii toddobaatan iyo shanaad gool u saxiixay kooxda b s g walow u ciyaarayay kooxda leon taa waa lagaga sii daray kooxda kubadda cagta ee leono haddana gool kale oo tareeta ay iska dhaliyeen oo jeremy morel ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta ee b s g b s g waxay ku guul heshay goolal ciyaartoyda ee lacagta faraha badan ku soo iibsatay aanay suuro gelin dhalashadooda ha yeeshee edison kafani oo ka mid a xidigaha ay ku duusho kooxda b s g ayaa rigooro ay heshay iska khasaariyey sidaasi kooxda kubadda cagta ee b s g haatan waxa ay horyaalka dalkaasi ku hogaaminaysaa siddeed iyo toban dhibcood iyadoo kulanna aan laga badin haatanna haddii aan jaleeco horyaalada talyaaniga iyo sbain oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray waddanka sbain kooxda falarial ayaa alafes waxay ku dardartay saddex iyo eber hirona waa la garaacay oo gurigeed hal iyo eber waxaa kaga badisay kooxda safiya las balmas tirata leg atletica bilbao ayay ku martay hase yeeshee kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha real sociedad iyo real madrid waxaana lagu ciyaaraya guriga real sociedad inkastoo ciyaartu ay saddex iyo hal ku badisay kooxda real madrid haddana banooniga labada kooxood soo bandhigeen marka la eego uma ekayn mid tira intaa leeg laiskaga badin karay oo kooxda real sociedad waxay u qalantay inay natiijo wanaagsan ka hesho horyaalka dalkaasi sbain waddanka talyaanigana kooxda yuventus waxay saddex iyo hal kaga badisay sosola ayse milan labiiyo hal iyo denisa ayay kaga gudubtay napolina waxay wadaa dardartii golashii faraha badnaa ee waayadan dhalinaysay lix iyo eber waxay ku qabatay benevento torino iyo sambadoria oo wada ciyaarana labiiyo laba bareejaha ayay isku celiyeen sbal duwamile tredije waxaa laba iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee kalyari kieva varonana hal iyo hal bareejaha waxay wada galeen atlanta laziyana waxa ay saddex iyo laba ku qabatay kooxda janawa dhegaystayaal barnaamijkii faafiraada ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynoo joogo tan ee kulan dambe waa mascadoo idila sida ay nabad
ad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegaysanaysaan washington haatana balan ku nasanno heesta halkudhigeedu yahay deeqa iyo codkii maxamed xasan lafoole
deeqa waan ku jecelahay heestaasi deeqa waxaa ku luqaynaya maxamed xasan lafoole iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna galabnimo ay wadajirka idin soo jeedinayeen zahra cabdi axmed iyo anigoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale awada ku kulmi doonaan waxaan idin leenahay
dulqaadkiiyo xishoodkaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu daogalay dadkigaaga waxaaniyo dulqaadkiiyo xishoodkaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu daogalay indhaha ku tiirsada deqayaaradtidaado adigu daldheer jiran halkan ka dareema deqa waan ku qalbiga ku tiirsada